بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين walaalayaal waxaa noo soo socday kitaabkii cumdatul axkaam ee waxaan u jeedaa kitaabkii matnul ghaaya ama abushijaaca loo yaqaanay waxaan soo gaarnay ama aan kusoo dhex jirnay tahaarada kitaabu tahaara fasalka najaasaadka ayaan ka soo hadalnay cashirkii ugu dambeysay waxaan soo sheegnay wax kasta oo ka soo baxa labada wado ama saxare ha noqdo ama kaadi ha noqotee inay najaaso yihiin oo maaragtay dareero ah wax kastoo dareero ah oo labadaas meelood ka soo baxa inay najaaso yihiin marka laga reebo manida iyo maaragtay cunuga yarkaa ee wiilkaa ee gaaray aan gaarin heer uu cunto cuno maaragtay yarka ah asaga kaadidiisa waa najaaso laakiin waxaa lagu dahirayaa biyo in lagu rusheeyo taasaan ka soo hadalnay wuxuu meeshaan marka sheikhu uu kasii wadayaa najaasooyinka ilaa inteebay maaragtay saas oo kale ay najaaso noqon kartaa ma wax badanba ma wax yarba wuxuu leeyahay walaa yucfaa can shayin min annajaasaat walaa yucfaa layskama dhaafo oo lama cafiyo oo najaaso ahaan waxaan najaaso ahayn lagama soo qaado can shayin min annajaasaat wax kasta oo najaasooyinka ka mid ah waa najaas ahaan baa loo loola dhaqmayaa oo loo taahirinayaa ila alyasiira waxa yarka a moogiya oo min addami dhiigga ah iyo walqayxi malaxda ah ayib wuxuu yidhi najaasooyinka wixii ku soo gaara waad iska dahiraysaa oo iskama daynaysid la iskama daynaayo ee waa la dahirayaa waa la nadiifinayaa waxii najaasaha oo dhan ilaa inay tahay najaaso yar oo maaragtay wax yar oo sida dhiigga iyo malaxda oo kale ah dhiigga iyo malaxda waan ka soo hadalnay culimmada way isku khilaafaan dhiigga inuu najaaso yahay waxaa laysku waafaqsan yahay dhiigga maaragtay xaydka iyo nifaaska ah inuu najaaso yahay waa muttafaq weye wax dhiba ma laha kaas waxaa kuusoo haray macnaha in uu najaaso yahay wax khilaafa ma laha waxaa kuusoo haray dhiigga caadiga ah ee qofka jirkiisa ka imaada dhiigagaasi waxa weeye haddii uu uu yahay damul masfuux oo dhiigga maaragtay neefka markii la bareeyo dhiigga faraha badan ee daata oo kale iyo asagana culimada qaar baa maaragtay in badan oo ka mid ama jamhuurtu waxay leeyihiin waa najaaso dhiigga sidiisaba jamhuurtu way leeyihiin waa najaaso laakiin daliil najaasaynaya ma laha dhiigga caadiga ah in aan la cabi karin oo xaaraan yahay waa wax muttafaqa laakiin dhiigga hadduu jirkaaga ka soo daato maradaada ku daato ma ku tukan kartaa inaad iska dhaqda ayaa wanaagsan khilaafka si aad uga tagto laakiin saxaabada ridwaan ullahi tacaala caleyhim xadiis baa ka sugnaaday in midkooda inta fallaari ku dhacday isagoo dhiiggii ka socdo salaadiisii sii watay in badanoo culimmada salafka ka midana way soo arooriyeen in dadkii wanaagsanaa saxaabadii kii ka dambeeyey inta dhaawac soo gaaro ay ku tukan jireen dhiiggaasna aanan najaaso laga soo qaadi jirin wey najaasana laguma tukan karo haddii ay jirkaaga ama dharkaaga ama meeshaad ku tukanaysa ay gaarto saas darteed isagu wuxuu leeyahay dhiigga yarka ah ee maaragtay meel yaroo kaaga dhibca iyo waa shaaficiyada say qabaan najaaso ahaan lama dhaqmayo laakiin dhiig badan ama walowba ha kaa yimaada ee asagana najaaso ahaan baa najaaso ahaan baa loola dhaqmayaa sidaasay qabaan laakiin sida raajixa dhiigga oo dhan inaad maaragtay hadduu wax kugu dhacaan ama dhaawac kusoo gaaro dharka kaaga dhibco in lagu tukan karo uusan dhib weyn oo saasa lahayn malaxduna waaba dhiiggii isbedelayba oo broces martay maaragtay dhiig bay asalkeeda ka timid laakiin nooc kaloo ka bedelmay xukunkii dhiig ay qaadanaysaa marka marka wuxuu leeyahay dhiigga yarka ah oo meelaha kaa gaargaaray iyo malax yaroo meel kaaga dhibicday iyo wax dhiba ma laha ayuu leeyahay wax badan oo najaaso badan ah haddaysan ahayn wamaa laa nafsa lahu saa'ila wamaa laa nafsa aw nafasa waxaanan lahayn maaragtay dhiig nafaska waa dhiiggii way lahu waxaan dhiig lahayn dhiiggaasoo saa'ila dareero ah dhiig dareeraya waxaan lahayn oo xayawaana haddii idaa waqaca haddii uu ku dhaco fil inaa'i weelka haddii uu ku dhaco wamaata fiihi uuna ku dhinto fa innahu waxaasi ama maaragtay xayawaankaasi aanan dhiigga lahayn laakiin nafta leh fa innahu laa yunajisuhu ma nijaasaynayo bishardayn laba shardiusan waxba ku nijaasaynayn shardiga koobaad anlaa yugayirahu maa waqaca fiihi wixii uu ku dhacay inuusan midabkii iyo maaragtay urtiisii iyo dhadhankiisii una bedelin walam yatraxhu walam yatraxhu taarixun iyo inaan laga soo saarino meydki waa wixii baktigii meesha laga soo tuurin labadaa shardi baa u shardiy ayib waxaan ka soo hadalnay baktiga shayga xayawaanka dhintay inuu najaaso yahay xayawaanka hadduuba baktiyaba inuu najaas waa ina soo socotaa marka laga reebo malayga iyo jaraadka iyo bini aadamka ayaxa iyo iyo bini aadamka iyo maaragtay iyo malayga najaaso maaha haddii ay bakti ay dhintaan laakiin xayawaanka kale haddii uu baktiyo oo aan iyadoon la gowracin ay naftu ka baxdo waxa weeye waa najaaso wey wuxuu marka sheikhu ka soo reebaya wuxuu leeyahay waxaan dhiig dareero a lahayn waa laga soo reebaya wey hadduu waa biyaha kaaga dhex dhinto shaaha kaaga dhex dhaco waxaa ka mid a daktigo kale daktiga oo kale haddii uu kaaga dhex dhaco shaahii iyo caanihii daktiga haddaad madaxa ku dhufato dhiig yar baa ka muuqanaya oo gududa laakiin wax dareero a ma ah saas darteed dhiig daadanaya oo kale baa la yidhi waxaan lahayn waxa weeye xayawaanka yararkaah oo kale baa kaaga dhacay way kaaga dhinteen wax dhiba ma laha oo najaaso ma noqonayo oo waa maxay nebiga sala allahu alayh wasalam xadiis wuxuu ku leeyahay haddii uu weelkiina ku dhaco hadduu weelkiina ku dhaco daksiga idaa waqaca dubaabu fii inaa'i axadikum haddii daksigu ku dhaco weelkiina maaragtay cuntada ama caanaha iyo idinkugu jiraan falyaqmishu kullah ha dhex geliyo isagoo dhan uma liyadraxahu markaa ka baaha iska tuur shaygii marka shaah kulul buu kaaga dhacay baal buu ku ritay inaad si fiican u timbiso weye haddaadba timbiso uu ku dhimintayba marka waxay ku tusinaysaa baktinimadiisaasi inaysan shaahii iyo caanihii iyo dareerihii aad rabtay inaad isticmaasho aanay kaa nijaasaynaynin wey waxaa marka la sheegayaa uu sheekhu sharti ka dhigaya inaysan doorinin wey haddii biyihii ama caanihii ama shaahii uu kaaga dhacay uu shaahnimadii ka bedelo oo uu maaragtay biyanimadii ka bedelo oo dhadhankiisii iyo urtiisii wixii bedelmaan boqolaal daksi baa iskugu ururtay meeshii iskugu tagtay xayawaan fara badan baa meeshii iskugu tago ku baktiyey waxa weeye markaasoo kale waa hadday bed isbeddel ku yimaado waa sidaas weeye oo haddana meeshii laga tuurin marka wuxuu leeyahay sheikha waxaan naf dareero a lahayn macnaha wuxuu jeedaa dhiig dareeraya aan lahayn haddii uu waalkii ku dhaco oo uu ku baktiyo ma najaasaynaya ayuu leeyahay labadaas shardina uu u shardinaya waalxayawaanu xayawaanka kulluhu dhammaantiis daahirun daahir wey xayawaanaadkan arlada jooga mid la cuno iyo midaan la cuninba waxaad kala saartaa horta xaaraanta iyo najaasada shayga asaga oo xaaraan ah inaad cunto ay xaaraan tahay buuse najaaso noqon karin laakiin najaasada dhammaanteed waa xaaraan wey marka waxaad dhici karta shay xaaraan ah inaad cunto ama aada isticmaasho laakiin aan najaaso ahayn laakiin haddii lagaro shaygaa najaaso weeye waana najaaso waana xaaraan oo lama cuni karo lamana maaragtay isticmaali karo wey walxayawaanu xayawaanka kulluhu dhammaantiisa daahirun wey najaaso maaha wey marka laga reebo kii baktiyey kii nool baa laga hadlaya hadda ila alkalba eyga ma ogiye waalkhinziira iyo doofaarka iyo wamaa tawallada minhumaa wixii ay iska dhalaan aw min axadihimaa ama midkood uu ka dhalo min xayawaanin daahirin xayawaan kaloo daahira uu ka dhalo ayib xayawaankii caadigaa noolaa buu yidhi sheikhu eyga iyo doofaarka waa najaasiya waxay iska dhalaan ama midkood uu xayawaan kale ka dhalo wey ari buu ka dhalay waxaa isbooday maaragtay doofaar iyo iyo neef ariga xayawaan kale ka soo baxay meesha marka wuxuu leeyahay xukunkii doofaarka iyo kelbiga ayaa la la waafajinayaa wuxuu meesha looga jeedaa xayawaanaadkan hadda eyga iyo doofaarka ma najaasa culimadu waxa weeye waa najaasay leeyihiin sida halkan ka muuqata qayb badan oo ka mid ah wax horta doofaarka in uu maaragtay xaaraan yahay waa la isku waafaqsan yahay oo qur-aanka iyo sunnada iyo meel walbay ku taala laakiin najaase inuu yahay oo haddii uu ku taabto ama uu wax kaa sameeyo aada maaragtay iska dhaqayso wax daliila ma laha wey oo nas ku soo arooray xayawaanku waa najaaso xaaraan inuu yahay doofaarkaas way caddahay laakiin najaasinimadiisa ma laha wey kalbiga eyga waan arki doonaa haddii uu afkiisa geliyo weelka haddii uu geliyo uu ku walaaqo maaragtay weelkaas carabkiisa uu kaa geliyo waa ina waa najaaso waa ina iska dhaqa waa afkiisa waxaa marka ka hadlaya imaam malik raximah allahu tacaala marka uu ka hadlayo wuxuu leeyahay doofaarka nijaasa maaha eyguna waa haddii uu weelkaaga afka geliyo unbaad dhaqaysaa sidiisa kalena nijaaso umaaha waxa qowlka imaam maaligna waa maaragtay daliil ahaanta haddii la fiiriyo wax nasoo ku soo arooray eyga jirkiisa iyo maaragtay haddaad taabatid inuu ku nijaasaynayo ma laha wey laakiin madhabkeena imaam shaafici waxay qabaan eyga iyo doofaarkuba inay nijaasan yihiin qoladaas kalena ka xoog badan xagga adilada wey wamaa tawallada minhuma aw min axadihima wixii ka dhasha labadooda ama maaragtay mid ayaga ka mid a maca xayawaanin daahir xayawaan kaloo daahira wey waalmaytatu baktiga kulluhu dhammaa kullahaa baktigii najisatun waa najaaso wey bakti dhammaantiis waa najaaso meel kastoo ku soo arooro baktigu najaaso wey ayib baktiga waa xayawaanka dhinta ayadoo la gowracin wey waa laga soo reebaya wuxuu yidhi ila samaka malayga moogiye malayda moogiye iyo waljaraada iyo ayaxa iyo walaadamiy iyo bini aadamka ayib xayawaanka dhammaantiis haddii uu baktiyo waa najaaso ayib dhammaantiis waana maaragtay nebiga sal alay slam xadiis buu noogu sheegayaa markuu baktiyo waxa lagu daahirin karo wey mathalan haragoo kalaa looga baahday rikaa baktiday waxau nebigu noo tilmaamay sala allahu aleyh wasalam in lagu daahiro dibaaq wax la dhahaa ama megdinta inay daahiradeeda tahay lagu daahirinayo inay tahay wey marka waa shay najaaso oo la daahiraayo wey saa darteed shayga hadduu baktiyo najas wey najaaso wey laguma tukan karo maaragtay waad iska dhaqaysaa haddii soo qoyan iyo maaragtay najaasadii qoyaankeedii uu ku taabto waxa weeye waa maaragtay bakti weeye waana najaaso wey ila samaka malayga moogiye iyo waljaraada iyo maaragtay ayaxa malayga iyo ayaxa waxaa ku soo arooray xadiiska nebiga sal allau alay wasalam uxillat lana almaytatani laba mayd ama bakti ayaa naloo xal xalilay iyo wadamaani laba dhiig wey fa ama almaytatan nebigu wuxuu ku tilmaamay alxuudka ama maaragtay malayga noocu yahayba iyo jaraadka ayaxa labadaasba waxa weeye hadday baktiyaan ayadoon la gowracin waxa weeye iyo maara waa isku mid wey sidooda ayaa lagu cunayaa sidooda ayaana maaragtay ay daahir ku yihiin shayguna haddii uu najaaso yahay daahir ma noqdo wey ayib haddii uu najaaso yahay waxaan u jeedaa xalaal ma noqdo oo lama cuni karo wey dhiiggana nebigu noo tilmaamay waa beeryarada iyo maaragtay iyo beerka caadigaa wey wuxuu yidhi marka walaadamiy iyo bini aadamka wey aadamka ilaha ka karaameeyey walaqad karamnaa bani aadama waa kanuu alla leeyahy subxana watacaala xataa gaalka waa najaaso macnawi ahaa haysata najaaso macnawi ayaa haysato marka alla subxaana watacaala uu leeyahay inama almushrikuuna najis mushrikiintu waa najaaso najaasadaas waxaa loola jeedaa qofkan gaalka oo alla u shirg yeelay najaaso waxaa loola jeedaa najaaso macnawiya wey caqiidadiisaa najaasaysan wey caqiidadiisii wuxuu rumaysan yahay waa wax khaldan laakiin najaasadii cayniga ahayd ee maaragtay qofka hadduu gaal ku taabto inaad iska dhaqda ah ma aha wey maxaa yeelay waxaa ku tusinaya waxaa naloo baneeyey haddaan muslimiin nahay nimankeenu inay guursadaan gabadha kitaabiyadda ah ama maaragtay gaalada ah maaragtay yahuudda ah ama ama nasaarada ah haddii la dhihi lahaa najaaso weye markaad u tegtidba waad iska dhaqi cunugii markuu dhasho waa laga dhaqi marka najaasaad iska dhaqaysayba noqon lahayd marka macquulba ma noqoteenba weelkii baan layskula weelkooda wax ku cunaan la yiri cuntadoodii cunaana la yiri iyadoo saas ay tahay hadday najaaso tahay umaana dhowaan lahayn wey saa darteed najaasada laga hadlayo waa maxay waa najaaso macnawiya wey najaasada gaalka uu leeyahay waa najaaso caqiidadiisa iyo macnahaanta ku saabsane nafsad ahaantiisa iyo laftiisa iyo jirkiisiiyo waa daahir weeye ilaa uu najaaso ku hadlayaad wax aad ku aragto najaaso amaahane sidiisa kale waa daahir weye ilaahayna wuu ammaanay wuu tilmaamay wuxuu yidhi waan karaamaynay bini aadamka wuxuuna leeyahay nebigu sala allahu alayhi wasalam qofku maaragtay bini aadamka ma najaasoobo ayuu maaragtay ayuu tilmaamaya saa darteed waa bini aadamka hadduu dhinto waa maaragtay daahir weye ee najaasa maaha ayib wa yuqsalu waa la dhaqaa alinaau weelkii waxaa laga dhaqaa min wulu min wuluuqi alkalbi eyga walaaqidiisu carabka ku walaaqo waa laga dhaqayaa wey waana maaragtay soo aroortay walkhinziira khinziirkan shaaficiyada ku dartay madaahibta qaar kalena way ku dareen culamada qaar ka mid ah doofaarka laakiin ayadu daliil ma laha wey laakiin nebiga xadiis baa ka sugnaaday eyga haddii uu weelkaaga afka geliyo inaad toddoba jeer dhaqaysid mid ka midana ay ciid tahay wey sabca maraatin toddoba jeer ixdaahunna midood bituraabin daahirin ciid daahir aad ku dhaqaysid wey waana inay noqotaa marka koobaad ama marka labaad ciidda inaad ku dhaqaysid wey marka najaasada eyga waa muqallada waa la dhaqayaa toddoba jeer oo mid ciid tahay inayna bilaabashada tahay ay fiican tahay ayaa maaragtay lagu dhaqayaa wey wayuqsalu waa la dhaqayaa min saa'iri najaasaati najaasooyinka inteeda kalena maratan hal mar ayaa la dhaqayaa wey halkaas mar ayaa la dhaqayaa ayib taati calayhi hal mar ah ayaa maaragtay lagu camimayaa shaygii calayhi najaasada korkeeda ay ay martay shaygii ay najaasada ay ay ay lahaa ayaa korkiisa hal mar alla dhaqayaa wey wathalaathu afdal saddex baana fadli badan oo mar waa la dhaqi karaa labana waa la dhaqi karaa saddexna waa ugu fadli badan tahay sidaasaa najaasada loo dhaqaa wey toddobadana waa eyga hadduu afkaaga waxgeliyo doofaarkana ma culimada qaar baa ku daran wey wain takhallala waa meeshaasaan ka bilaabi doonaa waidaa takhallalat وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين